subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa subax arbaco ah bisha februarina waa lix sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somalia com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa daadahinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo jeediyey goor dhoweyd khudbaddii sannadlaha ahayd ee xaaladda dalkan waxa uu sheegay madaxweyne trump oo hadlaya in ajendaha u caawa ka hadlayo uusan ahayn ajende jamhuuriya iyo mid dimuqraadiya balse uu ka hadlayo ajende waddankan maraykanka uu leeyahay faahfaahinta khudbaddaasi goordhow ayaad maqli doontaan waxaad kale oo aad maqli doontaan waraysi ay v o e-da la yeelatay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo uu kaga hadlay arrimaha soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo oo u bannaan doona khudbadda madaxweyne trump marka horese warkii dunida
khudbad uu goordhoweyd soo gebagabeeyey oo uu u jeediyey shacbiweynaha maraykanka ayuu madaxweyne donald trump ku sheegay in ajandihiisa waddanka uusan ahayn mid gaar u ah jamhuuriga ama dimuqraadiga balse uu yahay ajende camimaya dhammaan dadka maraykanka bilowga khudbaddan oo ahayd tiisii labaad ee uu kula hadlo qaranka maraykanka tan iyo markii loo doortay xilka sanadkii labada kun lix iyo tobankii islamarkaana si toos ah looga daawaday telefishinka ayuu trump xooga ku saaray midnimada maraykanka wuxuu sheegay in waddanka aysan ka talin laba xisbi balse ay ka jirto dowlad midaysa hal qaran shacabka maraykanka ayuu ugu baaqay inay iska diidaan siyaasadda ku dhisan aargoosiga waxa uu mar kale carabka ku adkeeyey arrimaha soo galootiga sida sharci darrada ah uga soo tallaaba xadka mexico ee soo gala maraykanka isagoo uu ugu baaqay mudanayaasha kongareska ee labada xisbi inay ansixiyaan sharci madaxweynaha uu u ogolaanaya in la xoojiyo ammaanka xadka maraykanka waxa uu sheegay in muhaajiriinta maraykanka imanaya ay imaan karaan iyaga oo soo maraya dariiq sharci ah warkan oo faahfaahsan waxaad kaga boogi doontaan idaacaddeennan
militariga maraykanka ayaa sheegay inay qaadeen laba duqaymood oo cusub oo loola beegsaday ururka al-shabaab duqaynta hore ayaa dhacday saddexdii bishan febraayo waxayna ka dhacday deegaanka gandarshe oo soddon kilomitr dhinaca koonfurta ka xiga magaalada muqdisho halka duqaynta labaad ay ka dhacday nawaaxiga leego maalintii talaadada ee shalay labadoodna waxay ka tirsan yihiin gobolka shabeellada hoose maraykanku ma sheegin in khasaare ka soo gaadhay duqaymahan ururka al-shabaab balse waxay sheegeen inaysan dad rayid ah waxba ka soo gaadhin dhimasho iyo dhaawac toona duqaymahan ayaa ka dhigaya tirada duqaymaha maraykanku uu ka geystay soomaaliya sanadkan koob iyo toban duqaymood sanadkii hore maraykanku waxa uu soomaaliya ka geystay afartan iyo toddoba duqaymood dhinaca kalena maalintii shalay ayaa ururka al-shabaab waxay sheegteen qarax lagu dilay laba sargaal oo ka tirsan ciidamada militariga ee soomaaliya
subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goordhoweyd soo gebagabeeyey khudbaddii state of the union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka haya uu dadka maraykanka uu u jeedinayay taas oo uu kaga hadlo xaaladda dalkan maraykanka haddaba waxyaabihii uu khudbadiisa kaga hadlay waxaa inoo soo koobaya oo istuudiyaha nagu weheliya maxamed cabdi xasan saneere mahadsanid nuur madaxweynaha maraykanka ayaa hadalkiisa ku bilaabay weedho wax isku soo dhoweynaysa isagoo sheegay in ajendihiisu uu yahay mid wada jir ku baaqaya ajendahan caawa soo bandhigaya ma aha mid jamhuuriya mana aha mid dimuqraadiya ee waa ajenda dadka maraykanku ay leeyihiin madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda dalku ay hadda tahay mid aad u adag
of our union is strong.
isagoo ka hadlaya arrimaha dhaqaalaha ayuu madaxweyne trump sheegay in muddadii uu xilka hayay uu arrimaha dhaqaalaha guulo waaweyn ka keenay
Our country is vibrant and our economy is thriving like never before. On Friday, it was announced that we added another 304,000 muddadii jobs.
wuxuu yidhi madaxweynuhu labada sanaa kor u dhaafaysay ilaa xilligii doorashada waxaan samaynay koboc dhaqaale oon horey loo arag waxaan abuurnay s- shan dhibic saddex milyan oo shaqooyin cusuba kuwaasoo lix boqol oo kun oo ka mid ah ay ahaayeen shaqooyinka warshadaha arrintaasi oo qof walba horey u yidhi ma aha mid caqliga gelaysa madaxweyne ayaa dhinaca kale ka hadlay dib u habaynta hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada maraykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay in iyada oo labada iyadoo weliba labada xisbi ay wada socdaan la saxeexo sharci lagu magacaabo first step act kaasoo fursad siinaya dadka galay dembiyada aan gacanka hadalka ku salaysnayn si ay marlabaad bulshada ugu soo dhex noqdaan arrintaas ayuu sheegay inay wax weyn u tarayso bulshada madow ee maraykanka taasoo si xad dhaaf ah oo khalad ah dembiye loogu helo madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay in dadaalka la doonayo in wax lagaga qabto arrimaha adadag ee maraykanka horyaala aan guula laga keeni karin haddii baadhis iyo mucaarado la iskala hor yimaado
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation. It just doesn't work that way.
dhinaca kale madaxweyne trump ayaa soo hadal qaaday arrintii derbiga ee ahayd s- tii keentay in howlaha dowladdu ay muddo bila u xanibnaa- muddo bil ka badan u xanibnaadaan waxa uu sheegay in koongareesku uu haysto toban maalmood oo uu ku meel mariyo sharci ay dowladdu kusii shaqayn karto dalka amnigiisa lagu ilaaliyo xadka koonfureedna lagu xasilin karo
My administration has sent to Congress a common sense proposal to end the crisis on the southern border. It includes humanitarian assistance, more law maamulkaygu waxa enforcement, uu koongareeska drug u soo detection at our jeediyey ports.
aragti macno ku samaysan si dhibaatada ina haysataa loo soo afjaro waxa uu sheegay in xiliyo hore badi dadka caawa koongareeska jooga ay u codeeyeen in derbi la dhiso hase yeeshee aan derbi saxa la dhisin waxa uu yidhi aniga ayaa dhisaya madaxweyne trump ayaa dhinaca kale ka hadlay heshiisyo caalamka oo maraykanku qayb ka ahaa kuwaas oo ay ka mid ahaayeen heshiiska ganacsiga shiinaha ka waqooyiga amerikan nafta loo yaqaano iyo arrimaha ka taagan bariga dhexe sida arrinta isis iyo aqoonsigii uu jerusalem u aqoonsaday inay noqoto xarunta adhahdee safa- meesha rasmiga ah ee safaaradda maraykanka laga dhisayo noqonaysana xarunta amaba caasimadda dalka israel
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheer oo inoo soo koobaya khudbadaasi uu goordhoweyd soo gebgabeeyey madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump haddaba sida aad ku maqasheen khudbadaasiba trump waxa uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha arrimaha socdaalka qodobka marun ka taagan yahay derbiga laga dhisayo ama uu soo jeediya in laga dhiso xuduudda maraykanka iyo mexico iyo qodobo la xiriira arrimaha dibadda sababta uu maamulkiisu taageerayo hogaamiyaha mucaaradka venezuela iyo qodobo kale haddaba khudbadan waxaa nala falanqeynaya profesor cabdiwaahid cusmaan qalinleh oo ah sharci yaqaan ka shaqeeya gobolka minnesota kana faallooda arrimaha caalamka iyo faysal dari oo isagu u ololeeya xisbiga jamhuuriga labadooduba khadka telefoonka ee minneapolis ayay si toosa ugu jiraan intaynaan bal ka hadlin qodobada maaragta khudbadiisa ugu muhiimsanaa si kooban profesor cabdiwaaxid khudbadan la yidhaahdo state of the union ama khudbadda xaaladda waddanka uu kaga hadla madaxweynuhu sanad walba maxay muhiim u tahay oon uga hadlaynaa si kooban
Eh, run ahaantii waa ku salaamay eh, haarun adiga iyo dhegeystayaashaadaba En, eh, khudbaddani waa khudbad eh, ku qoran dastuurka maraykanka oo eh, sheegaya in wakhtiyada qaarkood eh, wakhti gaara looma xadidin laakiin wakhtiyada qaar ka mida uu madaxweynuhu eh, warbixin siin karo en, eh, congaresska warbixintaasoo ka warramaysa xaaladda dalku ku sugan yahay Eh, run ahaantii waayaha dalku ku jira iyo wixii eh, xaaladahay jirtana uu la socodsiin karo marka beryihii hore qarniyadii hore waxaa marmarka qaarkood khudbadan lagu dhiibi jiray si qoraal ah en, oo qoraal ahaan ah Eh, laakiin waxaa caadad noqotay muddo dheer hadda in madaxweynaha laftiisu inta uu yimaad uu hadalkan jeediyo waana hadal runtii sanadkiiba hal mar eh, uu ugu talagalo madaxweyne kasta in uu runtii eh, kusoo bandhigo en, hindisayaashiisa sidoo kale uu la wadaago eh, bulshada maraykanka waxyaabaha u qorshaysan ee uu damacsan yahay in uu fuliyo wixii siyaasad ahaanahee uu damacsan yahayna uu soo bandhigo marka waa hadal muhiima runtii taariikh badanna wuu leeyahay oo waxaa jira madaxweyneyaal fara badan oo taariikhda ku galay hadalkan dir waayo aad baad umahadsan tahay brofesor cabdiwaaxid cusmaan qalinle faysal deri ayaa isna khadka telefoon ku jira saaxiibkay nuur bukhaari oo idaacadda nala daadihin iyo si toosa ayaa su-aal ku haya waa ku salaamay marka hore faysal madaxweynaha khudbadiisa waxaa ku jirtay inuu soo hadal qaaday soo galootiga isaga oo la hadlayay maaragtay xubnaha koongareeska ee labada xisbi waxa uu yidhi toban maalmood ayaad haysataan in aad sharci isku raacdaan sidii dowladda ay kusii shaqayn lahayd waxaa kaloo uu soo hadal qaaday in koloyin baabuur ah oo dad qaxooti ah wada ay ku soo socdaan maraykanka marka qodobkaasina wuxuu ahaa kii xiray markii hore dowladda sidee u aragta adiga
aad baan idiin salaamaya adiga iyo dhegeystayaashaba sida aynu la soconno arin arrintan ku saabsan derbiga laga dhisay xadka udhexeeya xadka koonfurta maraykanka iyo dalkan mexico waa arrin aada u adag oo ay ka filayaan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inuu hirgeliyo madaxweynaha waxay u muatay oo caawa dad badan ay filayeen inuu ku dhawaaqi doono xaalad deg dega oo uu gelin doono dadka xaalad deg dega si uu derbiga u dhiso laakiin waxaad moodaa isagoo khudbadiisa ku salaynaya inuu isu soo dhaweeyo xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga iyo dadka maraykankana uu soo jiito oo uu muujiyo in midnimo qarani ay jirto caawa maadaama ayuu yahay habeen uu dalka maraykanka o dhan la hadlayo inuusan arrintii xaaladda degdega ahayd ee la filaya inuu ku dhawaaqo uusan ku dhawaaqin laakiin waxa uu ku nuux nuuxsaday in arrintan derbiga marar badan oo hore laisku dayay in la dhiso laakiin uu isagu dhammaystirayo macnaha taa macnaheedu waxay weli ku tusaysaa inuusan arrintii ka tanaasulin ee uu ku adkaysanaya in arrintii derbiga la dhiso marka su-aasha meesha taallaa waxa weeye dhowr iyo toban maalmood kadib shan iyo tobanka bishan marka la gaadho ma dowladda miyuu xidi doonaa mise markaasuu ku dhawaaqi doonaa xaalad deg dega oo xaaladan loo yaqaano emergency oo siinaysa madaxweynaha awoodaha gaarka uu qaar uu leeyahay aad baad umahadsantahay faysal brofesor cabdiwaaxid baan u tegayaa waa sharci yaqaan arrimaha socdaalka iyo qaxootigana wuu ka shaqeeyaa siyaasadda maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo siday u saamaysay bulshooyinka qaxootiga soomaalidu ku jirto aad baad uga warhaysaa bal wax yar ka hadal sababta arrimahan socdaalku ay u yihiin arrin si weyn u kala qaybinaysa dadweynaha maraykanka
run ahaantii arrimaha socdaalku saad sheegtay waa arrimo aada iyo aad dadku ay ugu kala qaybsan yihiin dalka maraykanka madaxweyne trumpna waa arrimaha uu si gaara uga faa'iidaystay run ahaantii lais odhan karo ilaa markii uu ololihiisa ku dhawaaqay hadaladii u horreeyey ee khudbadiisii u horreeyey uu ka jeediyey waxay ahayd inuu si toosa u weeraro dadka soo galeytiga ah gaar ahaan uu si toosa u weeraro dadka u dhashay dalka mexico iyo dadka soo galeytiga ah marka waxaa la is odhan karaa arrintan waa arrin uu mar walba u isticmaalo inuu dardar geliyo dadka isaga taageersan sidoo kale uu ku soo jiito taageerayaal cusub madaxweyne trump dabcan siyaasadaha qallafsan ee uu soo jeediyey intii ama uu dhaqan geliyey intii uu xukunka hayay waxaa ka mid a xanibaadaha uu soo rogay oo dalal ay soomaaliya ku jirto uu kusoo rogay muwaadiniintooda ka mamnuucay inay fiisayaal la siiyo uu kaga mamnuucay inay dalka soo gali karaan arrimahaasina runtii waa arrimo aan odhan karo khasaare laxaadle ayay u geysteen dalalkaasi anigu waxaan ahay qareen soomaaliyeed oo si toosa ula shaqeeya bulshada soomaaliyeed waxaan si toosa uga warhayaa siyaasadaha xagga soo galeytiga ee madaxweyne trump inay xaasas fara badan inay runtii dhibaato gaarsiisay aabbayaal iyo ilmahoodii hooyo iyo ilmaheedii dad isqaba inay kala geysay oo ay dhibaato aada iyo aada laxaadlo oo bili-aadamnimo ay arrintaasi keentay waxaa sidoo kale la og yahay dalal fara badan inay dhibaatooyinkaasoo kale ay arrintaasi u geysatay waxaa runtii la odhan karaa waa fikir ku salaysan taageerayaashiisa kuwa cunsuriyiinta ah ee taageersan isaga siyaasada ay soo abaabuleen oo muddaba ay u raadinayeen cid qaada oo dhaqan gelisa ina dadka noocaasi fursad uu isagu siiyey baad moodaa marka arrimahani waa arrimo runtii aada iyo aada u cakiran laakiin waxaad moodaa caawa waxaa caddaatay inuu ka tanaasulay sida walaalkay faysal uu sheegay baaqii la filayay xaaladda deg dega ah oo uu ku dhiiran waayey inay arrintaasi salka ku hayso isagoo dareensan in aqalkii congareska ee hoose ay dimuqraadiyiintu la wareegeen awood buuxdana aanu maraykanka keligii ku lahayn waayo qodobkaa markuu ka hadlaya madaxweynuhu wuu difaacay sababta uu ugu adadag iyo arrimaha socdaalka waxyaabaha uu tusaalaha usoo qaato waxaa kamid ah laba boqol iyo lixdan iyo lix laba boqol iyo lixdan iyo lixdan kun oo ajaaniba oo dembiye gashay ayaa la qabtay buu yidhi oo ciidamada amna amnigu qabteen dembiyada ay galeenna waxaa kamida buu yidhi ilaa afar kun oo dil waxaa kaloo ka mida buu yidhi kumanaan kun oo xadgudubyo dhinaca galmada marka arrimaha isaga uu ku saleeyo marka uu difaacayo tallaabooyinkiisa dhinaca socdaalka ay ka mid tahay nuur
waayahay waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo faysal deri arrimo kale ayuu ka hadlay madaxweynaha sida h i v aidiska ayuu soo hadal qaaday waxaana madaxweynuhu uu yidhi uu ugu baaqay koongareeska in ay toban sano gudahood ay ku ciribtiraan xanuunkan marka faysalow waa sidee xaaladda xanuunka h i v ga ee dalkan inta aad kala socoto
runtii waxa arintan aan rabaa intaanan ku noqon arrintan h i v ga ee uu arrimaha uu hadda uu ka hadlayo oo u badan arrimo ku saabsan dalka maraykanka haddaan taariikhda dib ugu noqono madaxweynihii hore ee george bush ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii kaalinta ugu weyn ka qaatay markay noqoto in la hoos loo dhigo ama la cirib tiro cudurkan wadamada ka baxsan waddanka maraykanka laakiin waxaad moodaa xisbiga hadda jamhuurigu inuu xooga saarayo si uu shacabka maraykanka kalsooni ugu helo in gudaha dalka in la saaro xooga sidii wax looga qaban lahaa cudurkan dilaaga ee h i v ga waxaana aad moodaa arrimaha ay ka mid tahay h i v ga iyo arrimo dhowr oo kale in labada xisbiba ay ka midaysan yihiin waxaa ka mid a in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo kale iyo in hoos loo dhigo dawooyinka oo waxay ka mid tahay prescriptionka dawooyinkan dhakhaatiirtu qoraan oo hadda sicirkooda aada u sarreeyo in hoos loo dhigo marka wax arrimahaasoo dhani waxay ka mid yihiin arrimo aada muddo labada xisbiba inay isaga mid yihiin oo ay ku heshiin karaan waayahay brofesor cabdiwaaxid baan u tegayaa arrimaha dibadda markaynu ka hadalno wuu soo qaatay wuxuu ka hadlay waqooyiga kuuriya afghanistan venezuela beriga dhexe haddaan ka hadalno waqooyiga kuuriya wuxuu shaaciyey taariikhda cusub ee isaga iyo ay kulmi doonaan kim jong un wuxuu ihi toddobiy labaatanka iyo sideed labaatanka bishan ayaan ku kulmi doonaa vietnam haddaynu la soconnana kulankii sanadkii hore dhacay wax saasa kama soo bixin marka kulankii hore waxa lagu qabtay singapore brofesor cabdiwaaxid wuxuu sheegay madaxweynuhu trump in haddii uusan waan waantaa la geli lahayn kim jong un in hadda maraykanku uu dagaal ku jiri lahaa arrintaasi ma runbaa midda kale sidee buu uga gungaari karaa wadahadallo uu la galo maxaa mirdhala ka soo bixi kara kim jong un kulanka labaadoo la yeesho
haaruna horta waxaa looga bartay madaxweyne trump inuu yahay nin aada wax u boonbooniya asal ahaanna wuxuu ahaa nin waxgada oo baayac mushtariya marka waxyaabahan hadaladiisa mar walba boonboonin baa ku jirta waxaad ogeyn kulankii hore uu la kulmay hogaamiyaha waqooyiga kuuriya wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa kulan waxyaabo badan lagu heshiiyey ilaa haddana wax ka dhaqan galay ma jirin bal waxaa la sheegay run ahaantii oo sirdoonka maraykanku soo ogaadeen in uu awooddiisii xagga gantaalaha iyo nucleerkaba uu waqooyiga kuuriya ay sii horumarisay kadib markii kulanka xataa ay kulmeen isaga iyo iyo madaxweyne trump kulankanna hadda soo socda waxaad moodaa in uu madaxweyne trump uu kaga baxsan rabo ama uu rabo inuu kaga mashquuliyo ra'yul caamka ama bulshada maraykanka ee baaritaanada isaga ku socda ilaa hadda lama soo bandhigin wax cad oo ka soo bixi doona wadahadallo hordhaca oo sii horumaray oo la odhan karo guule ayaa laga gaarayna ilaa hadda ma jiraan marka waxaad moodaa inay tahay runtii arrin aan la ogeyn wax kasoo bixi doona wax tanaasula oo la taaban karo oo ilaa hadda north korea ay samaysayna ma jirto laakiin waxaad moodaa in uu ku guulaystay madaxweyne trump in uu bal ugu yaraan si kumeel gaara u dejiyo xiisadda mar walba ka aloosnaan jirtay kuuriyada waqooyi xuduudka ay la leedahay kuuriyada koonfureed marka weli waa sugi doonaa oo wax cad lama hayo laakiin haddii la eego tabaabulshaha tabaabulsha la-aanta muuqata rajo weyn lagama qabo runtii inay wax badan kasoo bixi karaan waxaana loo arkaa arrin ugu talagalay inuu siyaasada gudaha maraykanka uu dadka kaga mashquuliyo waa gartay faysal arrimaha dibadda markii uu ka hadlayay madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday wadanka venezuela oo qalalaaso siyaasadeed ay hadda ka taagan yihiin waxaana uu sheegay inuu aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka juan guaido qodobkaasi dalkan maraykanka iyo caalamkaba waa lagu kala aragti duwan yahay marka maxay tahay siyaasadiisa guud ee venezuela
sida aan la soconno waxaan garan karnaa arrintan ku kaliftay dalka maraykanka in uu aqoonsado haatan oo ay siyaasiyiin badani ku raacsan yihiin madaxweynaha maraykanka in waayo madaxweynaha haatan talada laga qaaday ee uu ninka mucaaradka ah madaxweynaha cusub mucaaradka uu doonayo talada kala wareego ayaa ah madaxweyne u jajaban inuu xidhiir sokeeya la yeesho dalka maraykanka halka ka haatan talada hayaa iyo siyaasadda maraykanku ay aada usii kala fogaanayaan arrintan ra-yul caalamku aada buu ugu kala duwan yahay laakiin sida aan la soconno haddaad dib ugu noqoto qaramada midoobay markii lasoo hordhigay wadamo badan oo khaasatan wadamo reer galbeeda ay ka mid yihiin ayaa madaxweynaha maraykanka iyo dowladda maraykanka siyaasadeeda arrimaha diladaba marka la eego ku raacsan arrintan in la taageero madaxweynaha mucaaradka allana aqoonsado waayahay faysal iyo brofesor cabdiwaaxid labadiinaba su-aal baa idi weydiin doonaa ood kusoo gabagabaynaysaan si kooban sanadahan labadan sana ee soo socotee u dhiman xilli doorasho ayaa la gelayaa xisbiga dimuqraadigun aada buu isu diyaariyey musharaxiin fara badan baa soo baxday sideedu aragtaa inay noqon doonto siyaasadda iyo wadashaqaynta uu trump ku baaqayay ma miro dhali doontaa iyo waxyaabaha uu ku haminayo sidoo kale xisbiga dimuqraadigu ma heli doonaan nin la tartama ama haddii ay ku guuleystaanna kursiga ka qaada trump ku horee brofesor cabdiwaaxid
ilaa hadda runtii dadka isusoo isusoo soo shaac isusoo shaacbixiyey ee ku dhawaaqay inay u tartamayaan doorashada labada kun iyo labaatanka ee xisbiga dimuqraadiga kama muuqdo qof lays odran karo waa uu ka guuleysan karaa trump dad baa la sugayaa kale oo inay isu soo sharaxaan runtii maraykanku inta badan dhaqaalaha ayay ku codeeyaan anu sidaan aaminsanahay dhaqaaluhuna run ahaantii waa uu fiican yahay hadda aada iyo aad buu u fiican yahay marka taasi waxay ku noqon doontaa dhibaato badan bay ku noqon doontaa qofka la tartamaya in uu ku qanciyo dadka in maaragtay madaxweyne trump laga qaado kursiga dhinaca kale markaad ka eegto dhibaatooyinka xagga dhaqanka iyo akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisa shaksiyeed ayaa runtii dhibaato weyn ku haya madaxweynaha laakiin waxaan filayaa un inuu ay weli aan ka warsugno oo aan weli la hubin ciddii ka guuleysan lahayd weli ima muuqato waayo faysal soddon second
waxaan aaminsanahay dhaqaalaha maraykanka sida uu profesor cabdiwaaxid u sheegay inuu aada u sarreeya shaqooyin badanna dalkan maraykanka laga abuuray taasi waxay caqabad weyn ku noqon doontaa xisbiga dimuqraadigu inuu la yimaado murashax ka iibiya dalka maraykanka ah inuu ka fiican yahay dhinaca shaqada iyo iyo abuurka iyo dhaqaalaha kor u kacay inuu kaga fiican yahay trump marka aada bay ugu adkaan doontaa inay la yimaadaan murashax xisbiga dimuqraadigu haatan kuwa kole aanu aragnay waayo aad baad umahadsantihiin labadiinuba kuwaas waxay ahaayeen brofesor cabdiwaaxid cusmaan qalinle iyo faysal deri oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo kuwa caalamkaba labadooda waxay khadka telefoonka ugu jiraan si toosa gobolkaasi minnesota sidaaynu la soconnana haatan waxaa u jawaabay madaxweyne trump gabadha lagu magacaabay stacy abramis oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga faahfaahinta khudbadeedana idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan haatanna warar kale caalamka haddaynu u biirno u leexano aan dhehe xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa lagu wadaa inuu socdaal ku tago magaalada aadisabe caasimada dalka etoobiya halkaasoo uga qaybgeli doono shir madaxeedka africa magaalada new york waxaa kula kulantay wariyaha v o e da margaret bashiir waxaana waraysigaasi inoo soo koobaya waryahayaga nuur bukhaari
hagaag congo waa wadan ay xaaladiisu adag tahay waxaana ka jira waxyaabo badan oo ku walwalgelinaya qaybta bari ee kongo sida aan la soconno weli waxaa ka jira kooxo badan oo hubaysan waxaa taasi barbar socdo cudurka ebola hadda wax aan tixgelinayno oo aan muhiimadda saarayno ayaa ah wixii ka dambeeyey doorashada dowladda cusub waa inay abuurtaa xaalad ah wadahadallo loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada sidoo kale waa inaan xaqiijinnaa in awoodda si nabad ah loogu kala wareego si dalka uu horay ugu socdo taas oo aan taageeri doonno dalkan waa dal aad barwaaqo u ah hase yeeshee nasiib darro waxaa la degay colaado joogto ah
kowdii bishii janaayo dowladda soomaaliya ayaa u sheegtay ergey gaarka ahaa ee qaramada midoobay master hayson inuu isaga baxo dalka weli ma aadan soo magacaabin wakiil cusub ma jiraan waxaad ka dhahayso ergeygan cusub haddii aadan hayninna maxay tahay sababta dibudhaca soo magacaabista maxaad ku qeexi kartaa xiriirka ka dhexeeya qaramada midoobay iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo maanka aan ku hayno arrintan
dhowaan ayaan u diray wakiilkayga arrimaha siyaasadda maalmo kooban ayay muqdisho joogtay waxaa dhacay wadahadallo dhaxalgal ah oo dhex maray dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo qaramada midoobe dhowaan ayaana soo magacaabi doonaa ergeygayga cusub waxaana rajaynayaa in uu jiri doono bilow cusub oo xiriirkeenna ah taasina waa wax aad muhiim u ah waxa aan doonayno ayaa ah in aan helno soomaaliya oo ka takallustay dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee ay la tacaalayso waxaa jira horumaro badan oo ay soomaaliya ku tallaabsatay oo aan ka magacaabi karo dib u habaynta dhaqaalaha xaaladaha dhinaca dhaqaalaha si dhab ah ayaa horumar loogaga sameeyey waxaannu rajaynaynaa in tani ay oggolaan doonto in la xalliyo mushkiladaha dhinaca deynta baanka adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka labaduba waxaan ku dhiirigelinay in arrimahaasi ay ka shaqeeyaan waxaan kale oo aan doonaynaa in aan taageerno howlgalka midooda afrika si aan uga hortagno dhibaatada al-shabaab sidoo kale si buuxda ayaan u taageersannahay dadaalada dib uqaabeynta ee ay waddo dowladda taas oo muhiim u ah horu u socodka waddanka ee jihaada saxda ah
ma jiraan colaado amaba xasarada aad is leedahay sanadkan si guul leh ayaa looga xallin karaa qaaradda afrika
aad bay nooga go-an tahay in aan hab diblomaasiyadeed ku raadino nabadda taas oo xiriir toos ah la leh istaraatiijiyadda midowda afrika ee ah in la aamusiyo hubka sanadka labada kun iyo labaatanka libiya oo kale waxaanu rajo ka qabnaa suurtagalnimada shirweyne qaran oo ay liibiyaanku xal siyaasadeed ugu raadiyaan dhibaatada hadda taagan dalka south sudan waxaanu haysanaa heshiis nabadeed ee ay wada saxiixdeen rayaag mashaar iyo salfakiir waxaa jira heshiis hadda uun la unkay oo ay kala saxiixdeen dowladda jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo dhowr kooxood oo hubaysan waxaa ka wada shaqeeyey mar kale midowda afrika iyo qaramada midoobe waxay ila tahay in tallaabo muhiim ah loo qaado yaraynta khatarta colaadaha iyo in la helo dariiqooyin lagu xalliyo xasaradaha in weli loo baahan yahay oo aanay fari ka qodnayn laakiin waxaa afrika ka jiro rajo weyn waxay ila tahay tusaalaha ugu wanaagsan in ay tahay dib u heshiisiintii etoobiya ee eritreya taasoo ah mid ka timid dhinaca etoobiya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub waxaan kaloon aragnaa wadahadallada u dhexeeya jabuuti iyo eritreya iyo sidoo kale dib u heshiisiinta eritreya iyo soomaaliya taasoo mar horeba dhacday waxaa naga go-an inaan la shaqayno midowda afrika iyo urur goboleedyada qaaradda si loogu guulaysto in sanadka labada kun iyo labaatanka lasoo afjaro colaadaha ragaadiyey qaaradda afrika
codkaasi wuxuu ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres waxayna u dambeysay waraysi gaaro wariyaha iyaga margaret bashiir ay kula yeelatay magaalada new york ka hor inta uusan u safrin africa halkaad kala socoteenna waa voice of america haatanna idaacaddeenii subaxnimo waxaan kusoo gabagabayn doonaa heesta dabkamaan ku dhacaa iyo codka saalim saciid saalim idaacadda waxaa idinla socodsiinayay haaruun macruuf nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba bashiir abiikar oo dhinaca farsamada noo jooga tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
dinti aan baranayay duurka maanu kacaa dugaagta maa idilaysee waadidaaw loogin dartaa dabka maan ku dhacaa sawaanka dukaa dabka maan ku dhacaa sawaanka dukaa dabka maan ku dhacaa